بقدر أزيد بقدر أزيد بقدر أزيد بقدر أزيد
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu irafelaas ilahmil surugtay maqalka idaacadda sindiraaya mawjada f m c t todoba dhibi shan mier salolodaratan baro bulshada youtube-ka facebooka ha ka dhawaada barnaamijka baryaden isku barateen warbaahinta arlaadi magaalada baydhabo waa tahay markale markalmaysi lahaa rafaelaasi laamil surugtay maqalka idaacaddaasi indiraaya mawjada f m c t todoba dhibi shameer salolodere tambaro bulshada youtube-ka iyo facebooka anoo xasan beler ambikey yaasiin sarwarsan darisiaya dhuguse meel arugta xaafadaha soontusal kuwafirsidi gaadiidkula barshada ganacsiga go-a caafimaadka isdhagaalka bulshada hadaleegta raabta xaafada ku eberli halsada todobaatan lame orsdaysiyeed eberli halsada toddobaatan lama eber sudaysiyeedla markaas loola qeyb qaado qortan barnaamijka baryaden isugu barateen warbaahinta arlaadi magaalada baydhabo tamagoxafa magaalada baydhabo sila kuwa barsidii gaadiidka warbarshadii ganacsiga go-a caafimaadka isdhagaalka bulshada hadaleynta raabta xaafada kuynkarns ebeli halsada toddobaatan lama eber sudaysiyeed ebeli halsada toddobaatan lama eber sudaysiyeedla markaas loola qeyb qaado qortan tur barnaamijka baryaden oo gudi jarna rafaelaasi lahamil surugtan dhugusaanka horeeya qadka jar idanku cumar ugusaasnaqa taleefonka goys barnaamijka aan iska daya in idanka maraga weli barnaamijka baraydiya gudi jarna ebeli halsado toddobaatan lama erusdaysiyeed ebeli halsado toddobaatan lama erusdaysiyeed markaas loola qeyb qaado kurtan intuur barnaamijka baraydan u gudi jarna rafael asilaam eli suurta
بقدر أزيد بقدر أزيد بقدر أزيد بدر عيني خذي يدنا باسمي بنيت بدر
waa tahay rafael asilaamil surugtay maqalka idaacadda sindiraaya muujada f m siti todoba dhibi shan meer salolodere tambaro bulshada youtube-ki facebooka weli barnaamijka baryadiya u gudi jarna markaas loola qeyb qaado kortaan tor barnaamijka baryadan guda jarna raelslhamilsrugtandhegeysaha telefonkagoyhis barnaamijkan iska daynadanka mariga dhegeysaha qadka jara alo asalaamu calaykum alo asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmat ullaahi taala wabarakaatu walaalkeedii tursameen aanka dhammaan dhegeystayaalkan sharafsale ururku wada jir walaalnimo dhammaantiisu duun walba ugisinkalaa heraanfayla bariisteen walaalkay magaawaa nafsi kowrayta sodonkuma eraabnimadee kalena nafisa jidka sodonka selkuwaa barsidooni korbeeda maasha allah walaalkay sufaylalunku waa bariishideya dheero korxalay dhiifanaakan saasoo kale maadaasan sugnaatay allah dhawaatay afartaa shalay laadhaaftal qallaasay manindhiin waan meenka baran goowi caafimaadka goowi walbarasho saagalka bulshada ganacsi walbarasho dhamaantay wada shaqeeya dheero kor cadaleenta iraabtu sodonka kajarto walbo ilaah roobkaan inkabdaylan dhamaantiisu duun walbisin lahaa iraanfayn bariishay raabilimada kalena nabisyaagta jidka soddonkan hordi waan dhegeysayan ku horeeyey si barnaamijka noola qeyb qaadatanaydan kamarage weli barnaamijka baryadii guda jarna ebelersato todobaatan lameerus dosiyeed ebelersato todobaatan lameerus dosiyeed lamarkaasa loola qeyb qaado kurtaan intur barnaamijka baryadiinu guda jarna dhugeysa milaarug daafadaasonta salkuha barsaday gaadiidkula barshada ganacsiga go-a caafimaadka isdalgalka bulshada hadaleynta raabdaafada goynay kororgeysa ebelersato todobaatan lameurus dosiyeed ebilersato todobaatan lameurus dosiyeed lamarkaasa loola qeyb qaado kortanta barnaamijka baryadana guda jarna dhugeysaha kale qadka jara alo asalaamu calaykum inaan kuxumo dhugeysahaasna qad teleefonkan ku goys barnaamijkan iska daynaydan kamanaga wili barnaamijka baryadiyaan guda jarna anaa xasan filer abik yaasin sarorsanadari saameysan guladaratan warbaahinta arladii magaalada baydhabo muujada f m c t todoba dhibiishan meerdis baadhayo tulo askolonor daratan baro bulshada youtube-ka iyo facebooka weli barnaamijka baryadii guda jarna dhegeysaha kale qadka jara ciidan kuxuma dhegeysahaasna qad teleefonkan kugoys barnaamijkan iska daynayda kamariga weli barnaamijka baryadii guda jarna ebelersato todobaatan lameurus dosiyeed ebelersato todobaatan lameurus dosiyeed markaasa loola qeyb qaado kurtaan intur barnaamijka baryadina guda jarna iyo rafaelaasi laamil surugta waa tahay rafael asilaamil surugtay maqalka idaacadda sindiraaya muujada f m si t todoba dhibi shameer salolodare dambaro bulshada youtube-ka iyo facebooka weli barnaamijka baryadii gudi jarna rawaxasafale racbika yaasiin saror sanadarisi aya dhugusemina rugta xaafadaha soonta sulkuabarsiday gaadiidka walbarshada ganacsiga go-a caafimaadka islagalka bulshada adareynta raabta xaafada kuweynikrosa wilersado todobaatan dhameerus desiet wilersado todobaatan dhameerus desiel markaas loola qeyb qaado kortanta hor barnaamijka baryadana gudi jarna dhugusaha qadka jaro fire idan kooban dhugusahaasna qad taleefanka goys barnaamijkan iska dayna idan kama nagaa weli barnaamijka baryadii oo guda jirno dhuguysaamila rug dacfadaha soonta sarku abarsidii gaadiidka walbarshada ganacsiga go-a caafimaadka islagalka bulshada adaleynta raabta aafata kuyni karogusaya wileersada todobaatan labayorisdesiyeed wileersada todobaatan lameyorisdesiye labarkaas loola qeyb qaado kurtanta hor barnaamijka baryadan oo guda jirna iyo rafaelaasi lahamilis rugtan dhugusaha kala qadka jara idan kuwama dhegeystayaashana qad taleefanka ugeys barnaamijkan isdaynaada kuma naga meesla dirnay fariinta wacangelintoona barnaamijkana qayb ku hayta dhegeyso fiila
ma tahay hay-ad aan dawle ahayn oo maxalli ah oo ka shaqaysa dib u warshadaynta qashinka ee soomaaliya unsos waxa ay kugu martiqaadaysaa in aad kala qayb gasho howl la xidhiirta kala soocidda qashinka oo lagu kala soocayo iyada oo ujeeddadu ay tahay in lagala baxo alaabta qiimaha leh ee ku jirta qulqulka qashinka dib u warshadaynta qashinka waxa ay leedahay faa'iidooyin dhowr ah alaabta lagala baxo qashinka sida kartoonnada iyo warshadaha waxaa loo isticmaalaa alaab kayriin ahaan ah oo laga sameeyo dhuxul dhagaxda waxaana looga faa'iidaystaa il tamareed ahaan soo saarista dhuxul dhagaxda waxa ay beddel u tahay isticmaalka nuuca caadiga ah ee shidaalka waxaana loo tixgeliyaa in ay tahay nuuca ugu wanaagsan ee isha la cusboonaysiin karo ee shidaal iyo tamar isticmaalka dhuxul dhagaxda waxaa la arkaa in ay yarayso wasaqowga dhulka carrada iyo hawada intaba waxa ayna dhowrtaa khayraadka dabiiciga ah sida alwaaxda biyaha iyo macdanta dhuxul dhagaxda waxaa la og yahay in ay kordhiso sugnaanta dhaqaalaha waxaana looga ganacsan karaa il dhaqaale oo maxalli ahaan ah oo laga helo alaabta waxayna kaydisaa tamarta alaabta kale ee laga helo qashinka adag waxaa ka mid ah caagagga dhalooyinka iyo qasacadaha ka samaysan almuuniyamka qashinka raashiinka iyo qashinka isku jirka ah waa la kaydiyaa oo la cajimaa si loogu isticmaalo bacrimiye ahaan waana la gubaa sida ay u kala horreeyaan caagga waxaa loo isticmaali karaa samaynta jilayga guryaha lagu daboolo iyo katalooga dhagxaanta la qaabeeyey ee dhulka iyo jidadka lagu dahaaro kula soo biir unsos dadaalka lagu dhowrayo deegaanka
waa tahay fariintaas milig singo dareetan idaacadda araadi ay ti magaalada baydhabo muujida f m c a t todoba dhibi shan meertis barnaamijka qayb ku hayti fariintana weli barnaamijka baryadia gudi jarna ebilersada todobaatan lameers desiet ebilersada todobaatan lameers desiel markaas loola qeyb qaado gortaan tuur barnaamijka baryadan gudi jarna dhugushamila rug daafadaha soonta salkua barsaday gaadiidka warbarshada ganacsiga go-a caafimaadka islagaalka bulshada hadaleynta raabta caafada kuyni karoolisa ebilersada todobaatan lameers desiet ebilersada todobaatan lameers desiel markaas loola qeyb qaado gortaan barnaamijka baryadana guda jarna rafelasi lahamilsurugtaan dhugeysaha qadka jara idan kuwa margusaasna qad taleefanka ugeys barnaamijka aan iska daynayna kumanaga weli barnaamijka baryadii guda jarna qayban guda dambeeyna barnaamijkana sala deerni ebilersada todobaatan lameerus desiet ebilersada todobaatan lameerus desiel markaas loola qeyb qaado kurtaan weli barnaamijka baryadii guda jarna rafelasi lahamilsurugtaan وشاء قد كجرة ألو السلام عليكم ألو ألو السلام عليكم idan ku cumar ugu saasnaqad taleefonka u goys barnaamijka aan iska daynayna kamanaga weli barnaamijka baridii oo guda jarna abileelsato toddobaatan lameurus deseed abileelsato toddobaatan lameurus desela markaas loola qeyb qaadan kortaan dhegeysaha kale halo asalaamu calaykum
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته في كذي برسم قدام عندي بيسأل كان كده كده وربعين تا رادي ونارلادي وهو سنقول وصحة كرافيلا بريد سيلا مجعنا وأوح حافظ وديكير مجالة بدوما waxaafada wadajir selkuabr siday raabtawada ninkorbida ما شاء الله هذا أنا كن كوردي لو أتى على كتاب هذا في الخلاصين من ما نمن كبرنا قوي عفمات كسحتوك بالشدة يا جيك جارب ميري لما أنت تفرح بدنا شو شقياها على الحين سون هذا العام ويكم إذا ها إله روك عن الكب إله هو كل كان قوم من قبل جل هذا الحين هذا الحين كلا ونأتى أنا ملابيك يا دي فرصة مرة بسم الله يرافع له بريزة في الله
raabilamada kalena waxay tahay xaafada wadajir magaalada baydhawahna hortiisa barnaamijka noola qeyb qaadatanada kamaraga weli barnaamijka barydiya guda jarna abileersado toddobaatan lameerusdesiyeed abileersado toddobaatan lameerusdesela markaas loola qeyb qaado kurtaantor barnaamijka barydan guda jarna raafeelaasi laha milisrugtaan dhugusaa kala qadka jara alo asalaamu calaykum عليكم السلام ورحمة wadhawow raafeela kalamirut maaga
أوكي مقع وارت مروزة حافظة جرما magaaga أح مروزة حافظة جر wadajir raxmaruusa silkuabr sida ninkorbida rahm
ما شاء الله علمهم سيلة لا تنسى لا دخل قلاسة مكلينة ويا بس جناح سوى كذا ما نسوي شقية لما تسينا مثلا رافيل بريس سيلة raabilamada kalena raxmaruusa ayaa ay tahay xaafadda wadajiraha noorta magaalada baydhabo si barnaamijka ah noola qeyb qaadatan idaanka maraga weli barnaamijka baraydiyaa u gudi jirnaa ebeler sadu toddobaatan lameerus deseed ebeler sadu toddobaatan lameerus desela markaas loola qeyb qaado kurtaan weli barnaamijka baraydiyaa u gudi jirnaa ebeler sada toddobaatan lameerus deseed ebeler sada toddobaatan lameerus desela markaas loola qeyb qaado kurtaan tor barnaamijka baraydiyaa u gudi jirnay raafelaasi laamilis rugtaan dhugusaha kala qadka jara idanku mar ugu saasna qad taleefanka ugu goys barnaamijkan iska dayna idanka mariga dhugusaa kala qadka jara halo asalaamu calaykum
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته adhawo irafeela kilamiragtmaaga
magaay nuur alo maadna waxa ku weeraa xaafada bool nuuri nuurow xaafada buu nuuri selkuabir sideen udhin korbida alxamdulilah ilaahay macadle dhawaatee farsaala dhacda oo dhalaastay waqdeen mhm hadala inta iraabta xaafadan kuwin
mayla raayis ilaahay roob niinsheen roob qeer qow aasoon lahayn ilaahay niinsheen layl iyo maayo mayla waldhibee kale hasta ilaahay noo kuli leylanama mhm alxamdulilah alxamdulilah waa yahay nuurow yahay xaafada bunuur yahay nuuris barnaamijkan oo la qeyb qaadanaydan kamaraga wili barnaamijka baryadiyaa uguda jarnaa noo macaysan faleer cabdikay yaasiin sano arsane darisiaya abili halsada toddobaatan lameerus desiyeed abili halsada toddobaatan lameerus desiyela markaas loola qeyb qaado kurtaan intuur barnaamijka baryadan oo guda jarnaa dhugusaha kala qadka jara idanku cumar dhugusahaasna qad taleefonka ugu goys barnaamijkan iska daynaydan kamaraga raafeelaasi lahamilis rugtaan
Thank
watay qaybaan ugu dambeeyeyna barnaamijkaas la derni ebeler saddex toddobaatan lama ewer saddex siyeed ebeler saddex toddobaatan lama ewer saddex siyeed markaas loola qayb qaado kurtaan dur barnaamijka baryadan ugu jirna rafael asilhamil surugtan dhugusaa qadka jara idan ku cumar gusaasna qad taleefanka ugu goys barnaamijkan isgadeeneedan kumaraga ebeler saddex toddobaatan lama ewer saddex siyeed ebeler saddex toddobaatan lama ewer saddex siyeed markaas loola qayb qaado kurtaan dhugusaanka dambe qadka jara idanku cumar gusaasnaqa taleefonka goys barnaamijka aan iska dayayna idanka maraga guud ahaan barnaamijka baraydii intaa ka gabgabeeyey anoo axsan bileer cabdike iyo asin sarwar sanadarisiyaay intii barnaamijkan barnaamij kale kulamaan waysiinku ugu tawaanaysaasi waaman allah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu